bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay kusoo dhawaada barnaamijka xulashada daljir waa sagaal iyo tobanka bisha maarsa sanadka laba kun iyo toddobiyo toban barnaamijka xulashada daljir maanta waxaa idiin fududaysay shirkadda isgaarsiinta ee gelis qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ugu waaweyn shir looga wada hadlayay dhismaha waddada garawe iyo gaalkacyo oo maanta lagu qabtay magaalada garawe gurmadka loo samaynayo dadka ay abaaruhu ay saameeyeen oo meel wanaagsan maraya iyo cabashada dadka ka imaanaysa oo marba marka ka dambeeya iska soo dabadhacaysa taxanaha qaar ka mida warbixinno joogto aad ku maqashaan barnaamijyadeenna oo ku saabsan maanka dadweynaha xubnaha baarlamaanka dowladda federaalk oo dib ugu laabanayo gobolladii laga soo doortay kana qayb qaadanayo gurmadka abaaraha guddoonka baarlamaanka soomaaliya oo dalbaday in la dedejiyo magacaabidda golaha wasiirada dagaal dowladda soomaaliya iyo al-shabaab ku dhex maray agagaarka degmada qansax dheere ee gobolka baay jubbaland oo ka hor timid inuu madaxweynaha kenya uhuru kenyaata booqday degmada dhooble iyo jubbada hoose waqooyiga kuuriya oo sii wada gantaalada ridada dheer ee waddankaasi xilli shiinaha iyo maraykanku ay arrintaasi kaga arrinsanayaan caasimadda bijiin qodobada iyo qodobo kale oo doora ayaad maqli doontaan ee u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka oo faah-faahsan balse dhegaystayaal intaasoo dhan waxaa ka soo horreynaya warkii dunida iyo lakiman mahadsaned cabdixakiin bismi illaahi araxmaan araxiim dowladda soomaaliya ayaa ku carootay safar uu ku tegay madaxweynaha dalkaasi kenya magaalada dobley ila wareedya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay si weyn uga carootay booqashadii madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta uu ku tegay magaalada dobley ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha kenya ayaa madaxda soomaalida aan ku wargelin booqashada dobley taasi oo xadgudub ka ah madax banaanida soomaaliya kenyatta ayaa si gaara u tegay xeryaha ciidanka kenya ay ka joogaan dobley iyadoo uu la kulmay saraakiisha ku sugan halkaasi balse kenyatta ayaa baraarujiyay ciidanka dowladda kenya ku sugan dobley iyo askarta dowladda soomaaliya ciidankaasi dhufaysyada kula jira diblomaasi aan magaciisa la sheegin oo ku sugan magaalada muqdisho waxa uu sheegay in booqashada kenyatta ay tahay khatar la qorsheeyey marka loo eego booqashada uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ku tegi doono dalkaasi maalmaha soo socda xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ra-isul wasaaraha soomaaliya waxay ka codsadeen inuu si deg deg ah kusoo dhiso golaha wasiirada soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdilla cawad ayaa sheegay in xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay aadi lahaayeen deegaanada ay kasoo jeedaan si shacabka matalaya ula qaybsadaan dhibaatooyinka abaaraha ka jira gobolada soomaaliya sidaasi darteed guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya waxa uu sheegay inay ka dalbanayaan ra-isul wasaaraha soomaaliya inuu si deg deg kusoo dhiso xukuumaddiisa cusub ee soomaaliya si baarlamaanka u ansixiyaan ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu war-saxaafeed kasoo baxay xafiiskiisa si kulul uga hadlay duqeyntii dhowaan ka dhacday xeebaha dalka yemen kaasi oo lagu laayay qaxooti soomaaliyeed oo kasoo barakacay dalka yemen kuwaasi oo kusii jeeday dalka suudaan waxaa lagu sheegay inuu la murugooday dhimashada ku timid qaxootiga soomaaliyeed ee lagu laayay xeebaha dalka yemen ra-isulwasaaraha ayaa tacsi u diray qoysaskii iyo qaraabada ay ka baxeen dadkaasi sida xaqdarrada ah loogu laayay iyagoo kusii safrayay xeebaha dalka yemen waxaana uu cambaariyay falkaasi ka baxsan bini-aadamtinimada iyo xuquuqda insaanka sidoo kale ra-isul wasaaraha ayaa ka dalbaday in la baaro falkaasi iyo cidda ku lugta leh maadaama dadkaasi ahaayeen dad aan humaysnayn oo aan waxba galabsan una badnaa haween iyo carruur ugu dambeyn ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa faray howlwadeenada wasaaradda arrimaha dibadda inay ka caawiso qoysaska ay ka baxeen dadkaasi lana wadaagaan wixii macluumaad ah ee laga hayo dadka geeriyooday iyo kuwa dhaawaca ah maamulka koonfur galbeed iyo al-shabaab ay ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaanada xawaal barbaar ee duleedka degmada qansax dheere ee gobolka baay dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar gaadmaa ku qaadeen kolonyo ay wateen ciidanka koonfur galbeed kuwaas oo la socday gawaari sida deeq daawo ah oo la wada deegaanka xawaal barbaar dagaalka ayaa dhaliyay khasaare kala duwan oo dhimashiya dhaawac ah saraakiisha koonfur galbeed dhankooda weli wax faahfaahina kama bixin dagaalkaasi ciidamada nabad sugidda maamulka galmudug ayaa gobolka galguduud ku qabtay gaari sida waxyaabaha qarxa iyo laba nin oo la socday howlgal ay ciidamada nabad sugidda galmudug sameeyeen ayaa waxay kusoo qabteen gaari caasi ah oo ay ku rarnaayeen waxyaabaha qarxa gaarigan ayaa laga soo qabtay inta u dhaxaysa degmada caabudwaaq iyo deegaanka xanaan buur ee gobolka galguduud soomaaliya saraakiisha ciidamada galmudug ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa laga keenay deegaanka galhareeri waxayna intaa ku direen in markii hore lagu soo qaaday gaari kadibna loo soo dhaqaajiyey deegaanka godon labe iyadoo haatanna gaarigaasi gacanta ay ku hayaan ciidamada nabad sugidda soomaaliya ugu dambeyntiina qiyaastii soddon kun oo kurdiyiinta turkiga ayaa banaanbax ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha dalka turkiga rajab dayb urdugan waxay ka dhigeen magaalada faranka fort ee dalkaasi jarmarka dadka mudaaraadayay waxay see kala yimaadeen dalka jarmalka oo dhan maalmuhu ka hor dhalashada sanadka cusub ee kurdigu waxayna dalbadeen hanaan dumuqaadi ah shacabka dalka turkigana waxay ugu baaqeen in ay maya ugu codeeyaan dastuurka cusub ee kordhinaya awoodaha madaxweynaha ee bisha dambe aftida loo qaadayo qaar badan oo dadka banaanbacayay ka mid ahaa ayaa sitay calaamada xisbiga la mamnuucay ee b k k warkii koobnaha qaybka barnaamijka xulashada daljir waa nagayntaa dib aan idinku celiyo weliya cabdixakiin xuseen xasan iyo barnaamijka xulashada daljir oo faahfaahsan mahadsaned laki
adeega hoodo ee shirkadda goris waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda sidii ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeega teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeega hoodo
ku bilaabaya qodobka ugu horreeya barnaamijka xulashada daljir ayaa maanta waxa uu noqonayaa meelo badan oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ayaa waxaa ka socda gargaar lagu caawinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen waxaa jira shakhsiyaad isu xilqaameeyay inay dadka walaalahooda ay caawiyaan maxamed yuusuf jaamac tigey waxa uu ka mid yahay haldoorka puntland ee lagu bartay samafalka waxa uu raadiyo daljir waraysi uu siiyey uga hadlay meelihii u dambeeyey ee ay waxgaarsiiyeen oo ay ka mid ahay degmada taariikhiga ah ee ayl ee gobolka nugaal maxamed laki maana ayuu u warramay bismi illaahi raxmaan iraxiim waa mahadsan tahay laki waxaan mahad celinayaa idaacadda radio daljir iyo sidoo kale dhegeystayaasha sharafta badan sidoo kale waxaanu ilaa iyo bishii kow iyo tobanaad ilaa iyo hadda wadnay sidii dadka dhibaatada abaartu ay ku dhacday loogu gurman lahaa ummadeennu waxay in badan oo ka mida dadka maskaxdooda gashay inaysan dadku wax qabsan karin inay hay-ada sugaan iyo inay shisheeye sugaan maahane dhaqankii soomaaliyeedna sidaas ma ahayn shisheeye kuma tiirsanaan jirin dadka soomaaliyeed iyagaa isku tiirsanaan jiray waxa uu lahaa dhaqankeennu kaaluu ah lahaa aqaldhis buu lahaa xoologooyuu lahaa kaaluu lahaa sadaquu lahaa allabari buu lahaa wax badan oo waxa weye dadku ay wax isku taraan oo isku caawiyaan ayuu ahaa ayuu ahaa dhaqankeenni suu banaa marka inaan noolayno duruufta waddankeena ka dhacday abaartuna ma aha mid qof iyo koox ku filan yihiin qof walba inuu isku xilqaamo idaacadahaanu dhaqaale ka ururinay idaacadahaanu dadka warbixinta ka siinaa saxaafadaanu dadka u marinaa dadka baahan iyo iyaga istusnaa dadku waxbay gacan bay ka geystaan waxaan ugu muhiimsanayd bishii january ilaa iyo bishaan maarso tobankeedii waxaanu ka shaqaynaynay dhulkii ay roobabku ka da-een dadka soomaaliyeed isugu yimaadeen gaar ahaan dadkii ka yimid puntland dadkii ka yimid dowlad ogaanka soomaalida etoobiya dadkii ka yimid somalilan dadkii ka yimid galmudug iyo dhinacyadeedaas ilaa iyo galguduud dadkaasoo dhan waxay isugu yimaadeen oo walaaleeyey oo mideeyey waa raxmaddii ilaahay subxaana wa tacala halkaa uu ku shubay lama kala sheegan lama kala riixan waa laisu soo dhowaaday dadku aada iyo aad ayay arrintaas ugu wanaagsanaayeen dadka deegaanka degana intaas kadib meel wishii hadba naloo wakiisho oo dadka soomaaliyeed ee sadaqada la baxay noo wakiishaana waanu gaaraynay waxaan imid halkan magaalada garowe waxaan iyadana ka bilownay olole ay saldhig u ahaayeen ardayda jaamacadda b s u iyo sidoo kale gabdhaha samafalayaasha ee gobolka nugaal u dhashay ee la yihahdo gol nugaal iyo annagoo iskaashanayna waxaanu abaabulnay inaanu dibad iyo gudaba dhaqaale ka uruurino inay ardaydu wax uruuriyaan albaab walba ay garaacaan iyagoo ay wax isku qoraan buuggoodii iyo qalinkoodii wixii ay ku gadan lahaayeen ay wax ku bixiyaan waxaanu raashin gaarsiinay shanta degme ee gobolka nugaal degmada buurtinle oo degmada lagu qaybiyey boqol qoys loona qaybiyey dadka magaalada ugu danyar iyo dadka barakacayaasha ah oo kale sidoo kale waxaanu iyadana booqanay isbitaalka degmada buurtinle oo runtii aanu soo aragnay xaalad caafimaad daraa inay ka jiraan laba ilmoodna isbitaalka ay ku dhinteen xanuunka shubanka ay ku dhinteen deegaanada kalena ilaa toban ilmood ay ku dhimatay iyagana runtii waxaanu kasoo qaadnay warbixin waxaanuna u bandhignay dadka samafalayaasha waxaan rajaynaynaa in deg deg wix looga qaban karo looga qabto wasaaraduna ee sahay iyo cid dhaqaatiir intaba ay u didhay waxaan ka qaybinay caasimadda garowe ee puntland waxay loo doortay oo maamulka degmadu ay doorteen meelaha ugu liita inay tahay meesha magaalada sunjiif la yidhaahdo ayaan anagoo halkaas boqol qoys geynna ka qaybinay sidoo kale hay-adda alamru bilmacruuf wanahyi cala lmunkar oo aanu wada shaqaynayna ayaa iyaduna cada dheero lixdan qoys ee raashin iyo biyaba ugu geysay waxaanu raashin eh, gaarsiinay degmada godob jiraan eh, oo iyadana u dooratay deegaanka eh, warguduud oo boqol qoys oo raashinka la gaarsiiyey sidoo kale eh, degmada dangor ayana magaalada dadkii ee xooluhu ka dhammaadeen oo soo guuray ayaa iyaguna la gaarsiiyey een, raashin boqol qoysa degmada ayl ayaanu raashin gaarsiinay iyadana laba goobood oo dadka miyiga bariga iyo galbeedka qorax ka soo bax iyo qorax ka dhac ayaa min konton qoys loogu qaybiyey Eh, dadku noloshoodu aad bay u kulushahay waqtiguna aad buu u kulal yahay degmada ayl waxaan kula kulannay eh, baabuurtii dowladda federaalk soomaaliya deeqdii ay puntland siisay lagu iibiyey ee hay-adda biyaha ee puntland baasaweyn loo qaybiyey ee loo wakiishay oo baabuurta ay halkaa biyaha ka dhaaminayaan marka iyagoo u kala baxayo dhiganle iyo godob jiraan iyo jihada kale oo bariga ilaa iyo meesha la yidhaahdo ee, dhinacaas ee, ee, la yidhaahdo ee, maraya iyo agaarkaas midna ay u ka- ee, u baxday saddex booyadood ayaan halkaa ugu tagnay saddexda kalena waxaana loo sheegay inay gobolka karkaar gaar ahaan deegaankii la isugu soo guuray ay biyaha ka dhaaminayaan guud ahaan dadka xaaladoodu runtii markaan aad bay u jilicsan tahay ee biyana waa u baahan yihiin cunona waa u baahan yihiin daawona waa u baahan yihiin oo caruurta gaar ahaan shuban biyood ayaa meel walba markii waqtigii kululaaday biyihii nadiifka ah la waayey iyaguna biyo waxaa ka jira een, shuban biyood ayaa ka jira ee, guud ahaan ee, d- gobolka nugaal ee, degmooyinkiisa saasaan u gaarsiinay waxaanu annagoo insha allahu tacaala kaashanayna dadka samaha jecel dadka khayrka eh, qaba een, waxbarashada ardayda een, wax ka barata dugsiyada hoose dhexe sare ilaa jaamacadaha ee magaalada garowe inaanu bal gobolka ee, tuulooyinkiisa iyo miyigiisa inta la gaari karo inta la- wax laga qaban karo laga qabto haddii raashin la gaarsiinayo iyo haddii biyo la gaarsiinayo intaba waa tahay een, intaadan hadda garaway maan gobolka bari ayaa tirteen oo waxaad tagteen meelo fogfog oo abaar xoogan ay ka jirto waxaad samaysteen biyo dhaamin cunto qaybin ee, safarkii bal ee, gobolka barina isaga faahfaahin naga sii karkaar runtii gobolka bari muddaanu ka shaqaynaynay waxaanu shaqada ka bilownay deegaanka magaalada degmada dangaroyo waxaanu sii marnay ban- eh, dhuudo waxaan marnay bandalbayla waxaan marnay sushuban intaasoo dhan gurmed ayaan magaalooyinka ka samaynaynay oo bulshadaan abaabulaynay inay bulsho walba ay kacdo oo ay dadka u gargaadho oo qof walba inuu waa dan yarahay deeq loogama haray qof walba uu kaalin ka qayb qaato kadib waxaanu tagnay boosaaso waxaanu abaabulinay bulshada boosaaso waxaan abaabulinay xaafadaha boosaaso maamulka gobolka iyo maamulka degmadaa nala shaqeeyey ee, guddiga arrimaha bulshada nala shaqeeyey ee, runtii aad iyo aad haweenka ee, guddiga arrimaha bulshada oo u firfircoon ayaa nala albaab walbaanu garaacnay een, sahay badan ayaana ka ururinay sahaydii saddexaad boosaaso waxay ka baxday ee, shalay iyadoo markaan ay ka qayb qaadanayeen ee, jaamacadda ee, badda cas ee, jaamacaddii hore oo muqdisho loo oran jiray oo ay uga qayb qaateen booyad biyo ah oo ay kireeyeen oo dadka ee, soo baraka ah soo guuray soo baadi guuray loo kireeyey oo ardayda iyo maamulka iyo macallimiinta ay lacagtooda bixinayaan sahay badan oo raashin iyo dhar iyo jirgaamada biyaha lagu shubtay intaba isugu jira ay kaga qayb qaateen ee, waxaa kaloo iyaduna qayb ka ahaa ee, hay-adda tadaamun ee waddaniga ah ee dalladda dhallinyarada ee xiriiro ee un la yidhaahdo nadiyo sidoo kale dalladda ee la yidhaahdo ungom intaasoo dhan oo bulshaha waxay isku kaashanayeen sidii bulshadooda loogu gurman lahaa loogu gargaari lahaa ee waqtigii hore ee safarkii hore waxaanu uu deeq ay soo direen jaaliyadaha dibadda ee midowda jaaliyadaha yurub ee puntland iyo jaaliyad sweden ku sugan iyo j- gabdho samafalyaalo Na- ee nairobi kenya jooga intaas ayaanu biyaha ku dhaaminaynay waxaanu karinay lix booyadood ee lixdii booyadood ee barihii horey loo sameeyey oo horey aan u samaynay ilaa konton barood oo qaarkood lacagtoodana samafalka ay bixisay ee shirkadda iftin group baagaga biyaha iyo baca loogu iibiyey awalna dadka biyaha loogu shubi jiray ayaa hadda dadku isugu soo ururay oo biyaha loogu dhaamiyaa iyadoo aysan lixdaas booyadood aysan ku filnaan karin dhinaca karkaarna waxaa jira booyadihii een, dowladdu ay iibisay ee baasaweyn ayaa iyagana ka dhaaminayay ee bulshada baabuurta leh ee deegaanada ku dhaqan baabuurtooda runtii markaan lacag kama raadiyaan oo waxa weeye hadda qof dhimanayo soomaaliya oo baahan oo aan waxba haysan deegaankiisa iyo dadkiisa kasoo fogaadayna waxba ma weydiiyaan dadku tabarucaad ayay inta badan ugu shaqeeyaan maray shidaal waayaan iyo waxay gaariga ku dhaqaajiyaan mooye guud ahaan dhulkaas roobkii ka da-ay waa lagu barwaaqoobay xoolihii waa ku cayileen dad badan oo soomaaliyeed baa isugu yimid laakiin hadda waxa uu ahaa gabaabsi oo waktigiina waa kululaaday daaqiina waa la dhammaystay dadkii marka aad bay xaaladooda u cuslayd haddaan ilaahay subxaana wa tacaala deeqiisa shubinna wax bini aadan wax ka qaban karo ma aha iyadana gurmadkii kole iyo gargaarkii ee shalay ayuu u baxay ee waxaana soo qaybin doona ee mas-uuliyiin ka mid a jaamacadda ee ee- ee badda cas iyo mas-uuliyiin ka mid ah ee hay-adda tadaamun iyo dadhala dalladda dhalinyarada ee nadiyo intaasoo dhan aanu iska wada kaashanaynay ayaa iyaguna raashinkii iyo biyihii iyo wixii la helay soo qaybin doona oo deegaanada degmada isku shuban iyo ilaa iyo xaafuun inta ku gadaaman ka soo qaybin doona haddii alla idmo waa tahay ee, tegay dadka een, ku dhegaysanaya ee, radio daljirkaa la socda een, bal u tilmaam ee, ama u sharax ama sawir ka sii waxyaabihii ugu naxdinta badnaa intii aad samafalka ku guda jirteen ama shaksi ahaan adiga aad la qiirootay ama dadka soomaaliyeed ee indhahooda ku arkeen ee aada soo aragtay
runtii lakio arrintaas wax laga sheekayn kara maaha arrimo xanuun badan oo badan ayaanu intaa maalin walba arkaynay mayd maxaa u dambeeyey baa layidhi kii la sii siday hadda shalay baa noogu dambeysay magaalada ayl dusheeda waxaan kula kulannay nin odayah oo aad iyo aad u taag daran oo aad iyo aad u diifaysan oo yidhi markii aan u guuray waxaan u guuray dhulkii roobku ka da'aya degmada badarbayla markii ay bishu kow ahayd ayaan meeshii ka soo dhaqaaqay xoolahayga wixii dhaqaaqi karay kala soo dhaqaaqay xoolihii baaba daltabiyooday oo meeshii joogi waayey dhinaca nugaal bay afka ku soo hayaan halkaasaan ka soo dareeriyey buu yidhi kowdii bisha siddeed iyo toban maalmood ayuu soo socday sahay ma sidan ninkaasu biyana ma sidan meesha aan ku aragnay caagadcaagadii baabuurtka annaga noo saarnayd ayay afka ku cabayeen iyo guddoomiyaha degmada aylo gaarigiisa kiilo iyo laba kiilo timira ka helay intaa maadaama uu miyi wareegayo oo dhibaato iyo dad gaajaysan uu arkayo intaasaa waxay noqotay wax aan naftooda lagu badbaadin karo iyagoo aan waxba haysan ayay halkaa yimaadeen siddeed iyo toban maalmood qof miyi maraya oo aan sahay haysan waad garanaysaa safarkii noogu dambeeyey hadda waxyaabihii xanuunka badnaa ee aanu aragnay waxaa ka mid ahayd hooyo waayeel ah oo markii ay gaajo la joogi weyday geed yara oo waddada ku agyaal soo fadhiisatay iyadoo markaas isla bal waa intaasoo gaari iyo wax nafta kugu celiyaa meesha ay maraan iyadoo madaxa gacmaha ku haysta ayaan ii muuqatay anoo gaariga wada waan fi waa istaagay hooyo ila socotay oo xawaacilkar la yidhaahdo ayaanu madaxa dallada ungoom ka mid ahayd ayaa u deg iri way u degtay way fiirisay waxaan arkay dareenkaasoo bedelan waa u tegey hooyadii waxa ay leedahay waxaan la fadhiyaa meesha gaajo haddii aad wax haysaan nafta igu celiya raashin iyo biyo iyo waxbaanu siinay waxay noo tilmaantay xeradaas muuqatana carruur agoonoo iga daran ayaa joogta oo aan iyaguna waxba haysan runtii waxay noo tilmaantay meesha ay ka timid oo waxay noo taegtay inay burco ka timid ood weyne iyadii wiil yara ay ahaayeen arigaas ay soo rarteen arigiina waxaa weeye hadda meeshii iyaga naftoodii baaba ciriiri ku jidha wiilkiina saakuu gaajo la joogi waayo bal meelahaasaan muslin aan cunno u doonto ka cunaya ayuu yidhi ka doonaya ayuu yidhi sidoo kale waxyaabihii la yaab kalaa waxaa ka mid ahaa dad waxaanu biyo u dhaaminay meel aanu ku ogeyn oo aad iyo aad u oomanaa gaarigii booyadda ahaa baa naga dib dhacay meel baanu istaagnay waxa uu noo sheegay oo aanu aragnay dad wuxuu yidhi halkaas dhammaantood dhulka yaalyaal ayaan soo maray oo inay naftu ka dhacdamaano wax kale aan sugayn awood ay biyo ku doontaan aan haysan awood ay ku socdaan aysan jirin dhaqaalo aan haysan isgaarsiin aan haysan dadka meelaha fogfog ka soo hayaamaynaa runtii marka qofka soomaaliga ee idaacaddan dhegaysanayo waxaan ku leeyahay ogow haddaad adigu biyo badan haysatid haddaad barwaaqo haysatid haddaad ac iyo marawaxad iyo shaawar ku jidhid inay hooyo soomaaliyeed iyo ilmo soomaaliyeed iyo aabbo soomaaliyeed oo waayeela inay qarka u saaran yihiin inay haraad u dhintaan ogow inay haddaad adigu saddexda wacti wax cunaysid oo kabashiin iyo kafeteriye iyo hambeegar iyo aad cunaysid iyo baasta saldaataha aad cunaysid inay jiraan waayeele iyo carruur iyaguna sidoo kale qarka u saaran inay biyo cad u dhintaan runtii dadku duruufta meesha laga marayo ee dalku uu marayo waa meel aad iyo aad u adag qof walba oo damiir leh oo naxayaana inuu istaago oo uu saddex waqti intuu wax cuni lahaa uu labo ama mid intuu iska daayo dadka ugu tabarruco waxaa kaloo iyaduna muhiima in aan la isshaki gelin oo qofkii wax qabanaya loo ogolaado qofkuna qofku hadduu aaminsan yahay qof u dhiibo laakiin inaan la shaki gelin ciddii wax loo dhiibay inay wixii cunayso ama aysan gaarsiinayn hadduu cuno isagaa naar cunay isagaa ilaahay ka fogaaday adigu laakiin badbaadi dadka oo cid aad ku kalsoon tahay ma aad waayaysid cid aad u gaarsiisid ama u marisidna ma waayaysid marka qof walbo innagayna ka mid ahow noloshaada inaad wax ka beddeshid oo aad ogaatid inay jiraan dad badan oo dhimasho qarka u saaran biyaha caddadku inay u dhimanayaan cuntada inay u dhimanayaan xaalku aad iyo aad u adag yahay dadkaa cid u maqan lama arko ciday sugayaan lama arko innagay ina sugayaan waa inaynu nolosheenna inagu wax ka beddelnaa waa inaynu dadkeenna u naxariisanaa waa inaynu dadkeenna caawinaa meel walba oo dhulkeenna ka mid ah ilaa iyo gaalkacyo ilaa iyo meesha bari salkii ugu dambaysa waxa weeye meel aan culays ka jirin iyo meel aan xaaladdu aad iyo aad u adkayn ama dadka samaha ka shaqaynaya aysan ku arkayn dad aad iyo aad noloshooda u adag tahay hooyo umashay oo wax lagu qabta la waaye inta la arkay tiro ma leh hooyo waayeelahoo waxa weeyaan carruur meeshaas gaajo la fadhida oo waxay cunto weyday inta la arkay tiro ma leh carruur hooyooyinkood dhinteen oo wax u miciinaya aan la arag oo gaajo meel cidlaa la il daran inta dhulkeenna lagu sheegayo wax tirala maaha marka intaasoo dhan inaynu damiirkeenna dhaqaajinno oo aynu u naxariisanno oo aynu u gargaarno oo waxa aynu haysanno aynu wax ka siino harka iyo barwaaqada iyo nimcada waa laysaga imaan waa laysaga daba imaan doonaa ilaahayna subxaana wa tacaala waa ina kula xisaabtami doonaa ee waxaan leenahay qof walba oo ka qayb qaado sadaqada qof walba oo badbaadinta dadka ka qayb qaado qof walbowna ciddii aad ku kalsoon tahay u mari qof walbow meeshii aad u marin kadhid u mari qof walbowna ha ka caajisin inaad wax bixisid oo aad wax badbaadisid oo aad dadka iyo inta taagta daran ee meel ay u ciirsadaan aan la arag inaad ogaatid inay adiga ku sugayaan guddoomiyihii hore ee gobolka mudug tigay oo lakimaan u warramayey weli dhegeystayaal barnaamijka xulashada ayaad maqlaysaane mashruuca waddada garowe iyo gaalkacyo ayaa meel wanaagsan maraya waxaana shir looga hadlayo lagu qabtay magaalada garowe caasimadda puntland waxaana shirkaasi ka qaybgalay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka puntland cabdirashiid maxamed xirsi isagoona ka warbixiyey xilliga ugu habboon ee la bilaabi karo waddada garowe iyo gaalkacyo oo muddooyin badan dib u dhacday waxaana hadda ku guulaystay kambani la yidhaahdo isxilqaan wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi sagaal iyo tobanka bisha maarso waxaa shir isugu yimid hoolka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka dhammaan tiimamkii ee u wada xil saaraa waddada garowe gaalkacyo ka howlgelayay hadday tahay hay-adda waddooyinka hadday tahay kambaniga ee isxilqaan oo qaatay contractiga hadday tahay wasaaradda howlaha guud iyo saaxiibo madaxtooyada ah oo nagula jiray shirkaas oo ka cudadaarta oo na soo wakiishay afartaa madax baa maanta shirkan ku ballamay shirkan waxaa looga tashanayey oo qaybahaas oo dhan isugu yimaadeen sidii loo derdergelin lahaa oo loo bilaabi lahaa waddadii garoowe gaalkacyo kambaniga waa diyaar insha allaahu wiigaga soo socda hawshaa inay bilaabato baan rajaynaynaa qolo walibana qaybtii ay lahayd iyo hawshii ay u xil saarayd inay ka howlgasho waddadiina sida ugu dhaqsaha badan insha allah loo dhaqaajiyo shirkaani wuxuu ahaa wada tashi iyo kala xog qaadasho tiim walba meesha waxu marayaan qaabku u diyaar garoobay waxaa hadda ka dhidhiman sida kontraadihii oo la rabo in maalmahan gudahooda la saxiixo insha allahu qaar ka mid ah marka shirkaasi wuxuu ahaa shir wada tashi ah loogana tashanayey bilaabidda iyo ka howlgalka ee waddada garoowe gaalkacyo oo contractigeeda uu qaatay kambaniga la yidhaahdo al isxilqaan iyo hay-adda b h a oo qeyb weyn oo muhiim ah ee waddadaa ka samaynaysa oo ah waddada markii laamiga la saarayo oo kambanigu ka howlgalo gaadiidku waddadii leexsanayd oo uu marayey in loo diyaariyo loo geed qaado jay loo dhigo la habeeyo si baabuurtu ayan marna ayan u hakan isu socodku oo laamigiina socdo gaadiidkiina uu waddo helo arrimahaasaa maanta halkan wada tashi laysugu yimid qaybaha kala duwan ee si weyn oo weyn oo weyn baana laysu fahmay dhammaan qaybuhuna waxay ku ballameen hadday hay-adda waddooyinka tahay hadday kambaniga isxilqaan contractiga qaatay hadday tahay wasaaradda waxaa lagu ballamay iyadoo hal far ah oo hal uura oo isku calool ah in meeshaa gacanta lakala la saaro deg degna hawshaa loo loo bilaabo muhiimaddana la siiyo xilli roob oo waxaan filaynaa insha allah raxmaadkii rabbi wayna kor taagayo waa helaynaa in shaqooyinka meelaha hadda la doortay waxaa weeye meelaha markiiba aan biyuhu ma fahmaysa hawsha ayaan ku qabsan karin meelaha taagooyinkaa sida burtinle ilaa meesha la yidhaahdo xarfo oo kale oo roob kasta oo da-a la wadan karo kabacdina insha allah meel allaale meeshii shaqadu ka fuli karta in dhowaan laga howlgalaa la rabaa sida aada la socotaan kambanigu hawsha ballan qaadoo saxiixay inuu hal sano gudahood kusoo gabagabaynaayo waxaan rajaynaynaa insha allahu weliba ka hor inuu kusoo gabagabeego waa bilaabaynaa waana mas-uuliyad dowladda puntland saaran shacabkeeda saaran mawaadin kasta ama dal ha jooga ama dibad ha jooga eh waddadaasi halbowlihii ummadda weeye insha allaahu sidaanu ugu ballamnay hal far inaan uga shaqayno ayaan ummadda yadana ugu baaqaynaa inay iyaguna u midoobaan wax ka- ka qayb qaadashada iyo ee, wax ka hirgelinta waddadaas iyo wixii kaloo aan muhiim u aragno dalka waxaa ka jira abaaro aada u adag aada u naafeeyey xoolihii haddana ee dadkii uu ciirsan yahay waxaan ilaah ee, ka ee, weydiisanaynaa oo ka baryaynaa raxmaad deg deg ah oo lagu kala fadhiisto tabar ee bini aadamku male intaasoo degmo intaasoo ee, ummada intaas oo dal ah biyo dhaan baan la gaarsiin karayn raashin baan la gaarsiin karin waxaan ilaahbaa arsaaqi jiray xoolo iyo dadba ilaahay hawshaas inuu insha allaahu kurbadeeda naga dulqaado oo asaga awalba haye uu u deeqo baan ayadana ilaah weydiisanaynaa shirkaasi intaasu ku saabsanaa waxaa loo ballamay waddadaa in laga howlgalo deg deg loo bilaabo isku mid laga ahaado dhammaan laga wada qayb galo cabdirashiid maxamed xirsi wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka puntland ayuu kaasi ahaa allahu naxariistee waxaa magaalada nairobi ku geeriyooday xildhibaan cabdiqaadir faarax bootaan oo kamid amid- oo kamid ahaan jiray mudanayaasha baarlamaanka dowladda puntland kaasi oo magaalada gaalkacyo qarax loogu xiray gaarigiisa dhaawac uu kasoo gaaray xildhibaanka oo lagu dabiibayay mid kamid a isbitaalada magaalada nairobi ayaa haatan u geeriyooday dhaawacii soo gaaray gudoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland haddana ah wasiirka howlaha guud ee puntland ayaa u tacsiyeeyey allaha u naxariistay xildhibaanka Ee, waad la socotaan maalmihii dhowaa waxaa gaalkacyo ku dhaawacmay ee, cabdulqaadir faarax bootaan ee, cabdulqaadir waa dhaawacmay waxaa loo qaaday nairobi inuu geeriyooday baa hadda nala soo gaarsiiyey waxaan ilaah u weydiinaynaa oo ilaah ka baryaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo cid haraysa oo waaraysa ma jirto waa la socdaa waana la kala horaynayaa ilaah baan uga baryaynaa inuu naxariis waarta siiyo ahaladii iyo qaraabadii iyo ilmihii iyo axbaabtii uu ka geeriyooday iyo saaxiibadiisii baarlamanka uga tacsiyeynaynaa nafta iyo nafta ahalka iyo taayadaba uga tacsiyeynaynaa janno waarta ilaahay ha siiyo janno waarta ilaahay ha siiyo janno waarta ilaahay ha siiyo aada iyo aada umahadsantihi
maalin kasta oo axada waxa aad maqashaan warbixinno ay raadiyo daljir ka samaysay dadweynaha aragtidooda markaasi waxaa maankooda ka guuxaya maantana waa maanka dadweynaha iyo mikrofoonka daljir oo ku maqashaan barnaamijyadeena haddaba waryaheena qardho maxamuud fantaasig ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haya maxamed siciid yuusuf kiishii hore oo qaranka ayaan ahay aye maankaaga maxaa ka guuxaya een, sarkaari maankayga waxaa ka guuxaya talo aan rabo inaan u diro maxamed cabdulaahi farmaajo taladaasi waxa weeye waxaan kaa codsanaynaa oo adiga iyo annagaba dantayada iyo shacabkaba ah soddon kun oo ciidana oo aad gobollada ka qorsid inaad tababarsid qorsid markaad dhammaystirdhinna soddonkaa kun baa ku filan inay cadowga waddanka ka celiyaan nimanka kan afrikaanka ah ixsaan bay inoo sameeyeen mudday ina dhaqaalaynayeen oo ina difaacayeen oo dhiiggoodii inoo hureen waddamadoodii ha aadeen iyaguna ciidankaasna mushaharkooda meel u saar iyo noloshooda ciidamada aqoon oo soddonka kuna hagee kula talinaad inuu ka qoro ma koonfurta dalka mise maya wuxuu ka qorayaa gobollada ma garanaysaa wuxuu- soomaaliya oo dhan buu ka qoraya magacaygu waa brofesor nuuraan xaaji maxamed waayahay een, brofesor kusoo dhow raadiyo daljir gaar ahaan maanka dadweynaha oo aan dadka maankooda wax ka guuxaya kusoo bandhigno maankaaga maxaa ka guuxaya jeclaan maanta inaad een, bulshada wada barnaamijkaas muxuu ahaa raadiga dadweynaha ee maankaaga maxaa ka buuxaya waxaa runtii em, em, maanta maskaxdeeda ku jirta dhibaatada abaaraha ee, roob la-aanta jirta ee, ummadda soomaaliyeed ee, guud ahaan iyo gaar ahaan puntland dadweynihii dhibaatada xagga abaaraha ah oo hay- oo taagan waxaan usoo jeedinayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed in laga qayb qaato sidii ummadda soomaaliyeed gurmadka abaaraha ee looga bixi lahaa ee runtii waktigii muxuu ahaa dowladdii ee dowladdeena hore ee kacaanka ay jirtay ee waxaa gurmad abaaro laga sameeyey de- abaartii dabadheer runtii oo gacan weyn laga geystay oo runtii laga sabat bixiyey ummadaas ee dhibta abaaraha ku dhacday kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii maantay abaartaas ka xoog badan ayaa taagan waktigaas runtii ee, dhaqaalaha iyo khayraadka la haystay waxay ahaayeen ee, wax kooban laakiin maantay dhaqaalaha iyo horumarka dadku haysto aad buu u ballaaran yahay waxaan ee, qiyaasayaa ama ee, cabirayaa in ee, si aad uga ba- baaxad weyn waktigaas toddobaatan iyo afartii maantay in laga ee, muxuu ahaa abaartaas ummadda tan ilaah baa samicta bixinta leh ee in gacan weyn laga ge- laga marka si kooban kow iyo laba maxaa dhihi lahay saaha looga qayb qaato talaahan shir Ee, waxaan usoo jeedinayaa maadaama kaliil lagu jiro waktigii hadda kaliil xun ay jirto in biyaha aad loogu badiyo dadweynaha in xagga waraab ama biyo dhaaminta ee, maxaa lala gaaro dadweynaha taasa waxay tahay muhiimadda koowaad magacaygu waa xamdi maxamuud nuur n haddii aan kaaga jawaabo su-aasha maxaa maanka ka guuxaya aniga maankayga run ahaantii waxaa ka guuxaya n waxaa jira n n waxbarasho n waxaan isleeyahay gabdhuhu ma helaan waxbarashada ay wiilashu helaan waxaan oranayaa n maamooyin waalidiinta n macalimiinta iskuullada n maamulayaasha ka ah waxaa jira gabdho iyagoo waxbarashadoodii wata caqabado faamilkii kaga imaanaya n inay lacagtii bixin waayaan waxyaabahaas oo kale in dee gabdhihii xaaladoodii maamulayaasha laftigooda ay u kuurgalaan maamooyin maamooyinkiina wiilashii iyo gabdhihii ay balance ka dhigaan yacni aysan dhan u badan n maanta gabar waxbaratay waxaan oran karaa waa qaran waxbartay maam gurigu wuxuu ka asaasmaa waa maamo maamada haddii aqoon leedahayna bulshaa waxbaratay markay waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha walaalahay ah n kuwii waxbartay inay halkaa kasii wadaan dadaalkooda intii aan jaanis u helin hadda maanta waa jiraan meef- ee waxbarasho free ah in ay waxbarashooyinka freega ah ay ka faa'iidaystaan intaasaan imaankii ka guuxaysa daljeer aad iyo aad ba umahadsantihiin magacaygu waa ustaad abshir ciise cusmaan ustaad dharagudoonku magac dheer haddaad maankayga wax iga weydiisay waxyaalo badan baa ka guuxaya maanta waxyaalo badan baa waddanka ka taagan oo qof kasta uu dareemayo abaarta waddanka ka jirta oo roob la-aaneed waxaa labeeyey abaarta badda ka jirta oo maanta nin kasta uu ka dheragsan yahay oo waddankii bad iyo beriba la xaalufinayo burcabadeed ah oo hubaysan oo waxa weeye magaalooyin dhan oo guuraya waddamo baddi soomaliya usoo shaqa tegey oo dowladda dhexe indhaha ka laabanayso oo tii gobol maamul goboleedyada indhaha ka laabanayaan oo ay jiraan kulli aynu wada ognahay n waxaad ogeedeen waddanka hadda ka hor inay ka dilaacday wax la dhihi jiray burcabadeed oo lala dagaalamay oo ciyo dhul lagala dagaalamay oo la xaalufiyey laakiin dhibta jirtaa waxay tahay burcabadeeda wixii dhaliyey ama keenay lama daweyn ee waxaa la daweeyey boog baa dusha laga dhigay marka boogtii wixii keenay xanuunkan wixii eh, saameeyey ama kiciyey waa jira hadda maalmood waa maqlaysa nafsi xafi ata waa ka war haystaa marka baa lasoo afduubtay n la yaraysan maayo ama la dhayalsan maayo ama hadda la qariibsan maayo in maraakiib la afduubto waa la afduubaya kuwa kalena waa imaan doonaan kuwa jiri faahina dhacana waa imaanaysa sababtoo ah haddii bahashi dhinac ay ka xidhan tahay dee kuu turi maayo kaana tegi maayo kaana tabarooni Een, jariifka ah ka sanqarisay iyo burcalbadeedan see looga takhalusi karaa oo loo saafjari karaa warbixinta walaalle waa iska caddahay qof kasta oo waxgaradana maankiisa waa ku jirta xalka ugu fudud waa in dadkaas masaakiinta oo kalluumaysatada ahi baddooda ay xor u noqdaan oo dadka jiriifka ah oo hubaysan oo shabaagaha wata xitaa hadda shabaaga waa laga tegay waxa lagu leeyahay waxaa yimi kuwa guluub saa u daadinayo oo ka qaarad ka qaarad ka ururinayo haddii badda ay ka tagaan wiilka shabaagta haysta iyo wiilka waxa weeye gargoorka sita walaal nina doonan maayo marka goosha ay badda marayaan aada u maayo dowladda puntland hadda waddanka iyada mas-uulka ah wixii waxa weeye dayacmana amaan wallahi wa amaan naas iyadaa la weydiinaya marka wiilka burcabada cawla markab ku haysta oo hadda markaba intuu geysay intaysan soo xidhin wiilka jiriifka wata wala inay haysaa horta waddan ka saarta maxamed muuse maxamed isuud waa wasaaradda deegaanka hadda ay weydiisay maankayga waxa ka guuxaya sidii aan bulshadeenna ugu samayn lahayn habdhaqanka ay xoolaha u dhaqdaan hadeer oo abaarta aynu ugu nugulnahay sidii aynu u bedeli lahayn baa aad uga buuxaya anigoo fikiro badan iyo waxyaalo badan iska weydiiyey kadibna aan isiri in bulshada ruuxadeeda loo bandhigo wixii ay ku bedeli lahaayeen baa aad u hab Een, in habnaankan xoolaha la sii daynaayo oo la dhaqaayo tiradooda la iska badinaayo aan xadidnayn een, dhulka ma garanaysaa aan kala qorshaysnayn dhammaan looga guuri lahaa oo dadka uga imaan lahayd inay iyagu laftigoodu iyaga qorshuhu uu ka yimaado iyagu dhulkooda ay qorshaystaan iyo xoolahoodaba baan rabnaa oo dadku ayan u arag in la khasbaayo oo aan ma garanaysaa xoog aan een, een, een, lagu maamulin oo iyagu haddii ay ay samaysan lahayn xilli seereed iyo haddii ay samaysan lahaayeen si kaleetaba ay u dhaqan lahaayeen dhulkana een, een, loogu dari lahaa dhulkii ugaarta iyo duurjoogta ay ku noolaan lahayd magacayga waxaa la yidhahdaa cabdisamid yuusuf maxamuud waxyaalaha aan ka hadlay hadlayo waxa way maskaxdeyda ka guuxaya arinta ee dowladda cusub ee dowladda federaalka ah ee iminka Soomaaliya ee madaxweynadii la doortay iyo prime ministerkeedii taas oo aan isleeyahay maadaama anigu hadda aan Puntland inay saameyn ku yeelanayso ee arweynaha Soomaaliyeed oo ay ku jirto Puntland isla markaasna ay dowladdu noqotay sida loo taageeray oo bulshada Soomaaliyeed taageerada xoog leh ay u siiyeen dowladdaas oo ay tan noqoto mid saameyn ku yeelata maamul goboleedka Puntland iyo meelo badan oo dalka Soomaaliya kamid ah arinta ugu muhiimsan oo iminka maskaxdeyda maadaama aad tiri maxaa ka guuxaya taas ayaa u horeysa waxaan tali bixin u soo jeedin lahaa maadaama ay codkii ummadda Soomaaliyeed si ballaaran u heleen in maanta looga fadhiyo inay soo dhisaan dowlad ee dadka dalka iyo diinta u adeegta oo Soomaalidu ay runtii ku qanacdo xukuumadda cusub ee hadda loo fadhiyo isla markaasna ee waxyaabihii Soomaaliya ragaadiyay muddadii burburka ahayd ay u tahay khibrad magacayga haddaad rabto nadiifo fa'ah iyo faarax baa lee yidhaahdaa marka haddaa ay tidhi abaarta inuu ka duceey waa ka duceynaya allaha raxmad khayr qaba ina siiyo allaha midaan cudur lahay oo saxar lahay oo bilo lahay oo lagu nasto oo lagu qabo waddada iyo duunyaba quraayada xataa iyaduba waa baanta ilaahay ha ina siiyo fantastic oo qardha warbixintaasi inoo ka soo diray xildhibaanada barnaamijka dowladda federaalka ayaa lagu amray inay tagaan deegaanadii laga soo doortay sida ay uga qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku sugan gudaha waddanka soomaaliya maxamed cabdi xayir oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ahna si hayaha wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ayaa warbaahinta u sheegay in xildhibaanada lagu amray inay tagaan deegaanada ay ka soo jeedaan islamarkaana ay ka qayb qaataan gurmadka dowladda soomaaliya ay ugu talagashay dadka ay abaartu saamaysay waxaa xusid mudan in maareeya uusan tegi karin deegaanadii laga soo doortay oo ah gobollada waqooyi ee soomaaliya ee somalilan la magac baxay isagoo amuurahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi intuba in ay ka qayb qaataan gargaarka loo fidinayo dadka soomaaliyeed ee abaaruhu waxyeeleeyeen sida la og yahay maanta dadkii soomaaliyeed boqolkiiba konton in ka badan shacabka soomaaliyeed oo dhan ayaa dhibaataysan oo xaalad aada iyo aada khatar ah ku jira marka waa waa waa arrin qaran sidaas awgeed baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu amray ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo dhammaan dowladda haydaheeda in ay gurmadka loo samaynayo dadka tabaalaysan dedejiyaan sidoo kale xubnaha baarlamaanka waxaa la amray inay degaamadoodii maadaama soomaaliya o dhan ba meel kastaba abaar baa ka jirta ay tagaan oo dadka u gurmadaan oo meelaha maaragtay dhibaatadu ka jirto warbixinaheeda dowladda iyo baarlamaankaba la wadaagaan oo degaamadii ay tagaan oo gudiyada baarlamaanka ka tirsanay ay baxaan marka runtii dee xaaladda adag baa soomaaliya maanta runtii dadka soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo meelo badan oo adduunka dhibaataa ku haysata
Allah the Almighty. Allahu Allah.
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah tax international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaalada siddeetan iyo labo labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
gudoomiye xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda federaalka mahad cabdalla cawad ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka ay ka dalbadeen in si deg deg a lagu soo dhiso xukuumadda cusub waxa uu sheegay in xildhibaanada baarlamaanku ay aadi lahaayeen deegaanadii laga soo doortay si ay uga qayb qaataan howlgalka abaaraha loogu gurmanayo balse ay u joogaan inay ansixiyaan xukuumadda cusub ee uu ra-iisul wasaaruhu soo wado waxa uu sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in la soo dedejiyo dhismaha xukuumadda islamarkaana arrintaasi ay guddoonka baarlamaanka ay kala hadleen isaga iyo madaxweynahaba gudoomiyaha golaha shacabku uu soo diyaariyey oo aan la yeelannay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ku aadan arrintan abaaraha arrintaas waxay ahayd inaan la qaybsanno dareenka iyo shucuurta xildhibaanadu qabaan oo ay ka qabaan deegaan doorashooyinka mar dhow laga soo doorta meelihii hadda laga soo doortay in ay macluushaasi ka jirto xildhibaanaduna ay shucuurtoodu aad iyo aada u kacsan tahay waxaan ka dalbannay in hay-adaha fulinta iyo guddiga abaaruhu ay xildhibaanada u adeegsadaan kana qaybgeliyaan hawsha ah gaarsiinta deeqaha deegaamada la gaarsiinayo isla markaasna laga waraysto xildhibaanada ayaa matala shacabka dadka baaba-ayana waa dadkii ay iyagu matalayeen weeye waxaan ka codsannay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba hawl walba oo la qabanayo in xildhibaanka deegaan doorashadaas lagu wargeliyo haddii la tegayana laga codsado waxaan ka codsannay in xukuumadda si degdega loo soo dhiso xildhibaanada meesha fadhiya waxaanu ku nidhi deegaamadooda bay kulligood u socdaan dadkooda inay la soo qaybsadaan dhibka jirta ayay u socdaan waxay u joogaan ansixinta xukuumadda oo keliya waxaan ka codsannay inay ku soo dhaqsadaan si abaaraha iyo gurmadka socda ay xildhibaanadu si toos ah uga qayb galaan hagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada daljir oo garowe idinka imaanaya ayaad maqlaysaan warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab ku dhex maray duleedka degmada qansax dheere ee gobolka baay dagaalka ayaa waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyo toban qof sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaala dagaalka ayaa yimid kadib markii dagaalyahano ka tirsan al-shabaab jidka ay u galeen ciidamaha kuwa dowladda soomaaliya ah oo halkaasi ku safreeyey abaanduulaha ciidamada dowladda soomaaliya ee deegaankaasi cabdulaahi isaaq ibraahim oo la hadlayey warbaahinta ayaa sheegay in halkaasi ay ku dileen toban ka mid a dagaalyahanada al-shabaab bismillahi raxmaan raxiim horta howlgaladaas waxa beryahan baan u diyaarinaynay siday wadooyinka ay go-doomiyeen aan isagu furi maanta waxaan bilownay inaan iska macnaha furno qasax dheer iyo baydhabo marka laba fadhiisamood ay ku lahaayeen xagarka iyo meesha la yihahdo tuulada kale ee la magacaabo korombood intaas baana maanta howlgalkii aan ku fulinay waana ka saarnay fadhiisamadii ay ku lahaayeen wadadana hadda maanta beri waxaan rabnaa inaan safarkeeda aan ku bilaabno ilaa qasax dheer iyo baydhabo hadda horta waxa loogu horeeyo inaan kaagoonka aan ka saarno aan furno wadadaas baydhabo iyo udhexaysa qasax dheere mida kalena aan furno mida udhexaysa waajid iyo baydhabo meedna gacanku ma hayaan qasax dheere ciidamadeena degan meesha la yihahdo waajidna ciidamadeena degan diinsoorna ciidamada degan laakiin wadooyinka udhexeeya ay deganaayeen oo baadi ay ku dhuumalaysanayeen maantana waxaan usii diyaar garoobnay inaan dhuumalaysiga ay wadooyinka ay ugu jireen aan ka saarna ma garan ah maanta meelo alaalamiyeeshe ay fadhiisamo ay ku lahaayeen oo wadooyinka jidgooyada ay kusoo aadi jireen baan ugu tagnay waana ka saarnay haddana waxaa gacanteenada ay ku jirtaan manaas meel la yihahdo ay degnaayeen oo waxay u jireen adeeg labaatan iyo shan kilometer ciidamo kalena waan kusii kordhinay labadaas goobood ay maanta aan ka saarnay waxaa joogo ciidamada dawladda joogo maba la dhaafi doonaba meel walba meeshay jagaan waan ka daba tegi doonaa insha allah anaga umaanan tagin inaan qof barayno marka dagaalkana meeshaas uu ku jiray ayaga kolley khasaara ayagu ayaa u badnaa marka anaga dhankayagi waxaa dhaawac iga soo gaaray laba wiil ayagana meesha goobta waxaan ugu sii tagnay waxaan gacanta kasoo dhignay saddex qofood oo midna uu dhaawac yahay toddoba qofoodna meesha uga dhinteen ma garata midda aan wadnaba waa taas inaan dadka gurmud la gaarsiiyo dadka abaarta iyo baahida odorka oo shabanbiyoodka uu hayo si walba meel walba ay joogaan inaan macnaha waxaan u taagannahay aan macnaha gurmudka gaarsiino midda hadda aan usocno taasaa nooga muhiimsana meel walba aan usocno meel walba oo nimankaan joogo horta waa ujeedkeenagi waaye inaan tagno laakiin waa kala horeydaa meeshan waa howlgal waana la kala horeysiinayaa hadda midda nooga daran waa dadka baahida hayso abaarta hayso dhibaatada hayso inaan ka dul qaadno horta ay meela ay ka-doomiyeen ay degan yihiin ay macnaha ay ka dhuumalaysanay inaan ka safayno kabaadina meeshay macnaha hoodadkii buura ay ka dhuumalaysanay inaan ugu daba tagno insha allah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayide aadan uu la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inay tahay been amuur sheegashada madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta la sheegay inuu booqasho ku tegay degmada doobley ee gobolka jubbada hoose balse war qoraala oo ka soo baxay madaxtooyada looga arrimayo waddanka kenya ayaa lagu sheegay in madaxweyne uhuru kenyatta uu tegay jubbooyinka si uu la kulmo niyadan ugu dhiso ciidamada halkaasi ka jooga kenya goor dambe oo shalay ahna madaxweyne uhuru kenyatta laftiisa ayaa barta uu ku leeyahay facebooka waxa uu soo dhigay inuu booqday xero ciidan oo dowladdiisu ay ku leedahay gudaha waddanka soomaaliya ciidanka kenya ayaa laba kun iyo koob iyo tobankii si sharci darra ah ku galay soomaaliya kadib inta aysan ku biirin ciidanka nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom loo yaqaan kuryada waqooyi ayaa waxay tijaabisay gantaal kale oo casri ah taas oo walaac kale kusii dhaliyay wadamada reer galbeedka iyo wadamada kale ee quwada u saaxiibka ah aad ayaa loo hadhayaa gantaalka ay kuuriyada waqooyi gantay taasi oo ay ku riday badda ay ku muransan yihiin jabaan warar ah kasoo baxaya wadanka waqooyiga kuuriya ayaa sheegaya inaan ilaa hadda la ogaan gantaalka noociisa balse kuuriyada waqooyi ay ku guulaysatay tijaabinta gantaalkaasi haatan ay farsameynayso gantaal qaadi kara gumuca nucleerka kaasi oo gaari kara waddanka ay aadka u xifaaltamaan ee maraykanka guud ahaana barnaamijkii xulashada daljir akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa maanta waa iga intaasi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdixakiin xuseen xasan stuudiyaha daljir ee garowe ayuu idinka imaanayay barnaamijka maanta waxaa idin fududaysay shirkadda isgaarsiinta ee golis nabadgelyo